idaa sa'alta fas'al illaah oo dardaaranku rasuulku siiyey sala allahu alay wasalam ibna cabbaas sidaa awgeed waxaa la rabaa baahidaada inay gebigeedu urursanaato oo alla ay ku urursanaato cid kalena aanadoo hanqaltaagin waayo cidda kale waabay kugu nacaysa waxna kuma hayaan ilaahayna waaba isku nacaysaan waayo shirkigu khatar badan buu leeyahy khatarta uu leeyahay bay ka mid tahay haddii aad ilaahay cid la wadaajiso lain ashrakta layaxbatanna camalak camalkaagaaba baaba'aya sidaa awgeed qofku waa inuu iska ilaaliyaa inuu ilaahay cid wax la weydiisto waa inuu ilaahay keligii yeelaa waxaad arkaysaa isagoo qofuu cid kale alla ku larhaya waa qadiyad khatara waa caqiida daray tilmaamaysaa ciddani sida ilaahay ku abuuray kumay abuurin sida ilaahay ku ogyahay kuma oga sida alla wax kuu siin karo kuma siin karaan wax alla waxay kuu qaban karaan laa yanfac walaa yadur marka ilaahay u gaar yeel alikhlaas fi su'aal waa muhim waana waxa muwaxid aad ku tahay maxaad muwaxid ku tahay waxadt allaha fi su'aali waadducaa'i walrajaa'i walkhawfi wa kulli shay cibaadada ilahay baad u gaar yeelaysa wanaadi u dhawaaq idaa sajadta lahu markaad ilaahay u sujuuddo ictiraafa adigoo ictiraafaya oo qiraya waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa adigoo qirsan dhinac kalena adoo qirsan maxay wixii la ictiraafayaan u sheegin si awgeed waxaad qirsan tahay waxa ilaahay nimco ku siiyo o dhan waad qirsantahy waxaa kalood qirsan tahay gaabiskaaga iyo sidaad u gaboodfasho iyana waad qirsantao ma diidanid bimaa naadaahu wuxuu ilaahay ugu dhawaaqay dunuuni ibnu mataa dunuun annuun waxa weeyaan waa xuudka baalka nibriga la ydhaa weeyaan wuxuu ka hadlayaa xilliga aad ilaahay ugu dhowda waa xilligee xilligaad alle ugu dhowday subxaana wa tacala waa xilligee waa xilligaad sujuudsan tahay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid markaa xilligaad alle ugu dhowdahay waa xilliga la rabo inaad ducooyinka badsato waayo faqaminun an yustajaaba lakum bu rasulku lah sal slam waa xilliga ugu dhow in laydi ajiibo weliba ducooyinka u kala xulo ducooyinka ugu qaalisan ku ducayso oo ay ka mid tahay ducaau dinuun waa yunis bnu mata waa rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu u diray qoomkiisa waa qoomka keliya ee si si dhammaystiran hal dabala u islaamay markii dambe laakiin markii hore way diideen waanay ku dhagaadkaadeen nebigiina waa calayhi salaam waa uu ka dudo waa ka cadhooday markuu ka cadhoodayna doon buu raacay waa ka ilaahay marka keliya ilaahay leeyahay ambiyada ku daya buu leeyahy nebiga keliya uu leeyahay kaga dayanin walaa takun ka saaxibi alxuut ha ku dayanin qadiyadda ha kaga dayanin uu duday uu dhaqaaqay sugi waayey ha kaga dayanin doontii waxay wadaanba markay meel dhexa marayaan ayaa doontii kolba dabaylo ku dhufataa kolba jambi bay dhigtaa markaasay yidhaahdaan war doontani socon mayso culays haayidaa saaran qof ha la tuuro mana garanayaan waa la qoryadaa waa uu ku dhacaa isagay ku dhacaa dee wuxuu dhaa maye ha laygu celiyo waa la qoryadaa haddana ka la tuuraya keebuu noqdaa nebigii ilaahay buu noqdaa haddana waa lagu ceshaa mar saddexaad markii saddexaad baa la tuuray saaday u tuureenna nibiri baaba liqay wuxuu ka dhex qayliyey dulumaadka mugdiga waa mugdigii caloosha nibiriga iyo kii habeenka iyo kii badda ayuu ka dhex qayliyey muxuu ku qayliyey ducadan ducadan ayuu ku qayliyey laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min addaalimiin markaasaase riwaayadku tilmaamaya waxay yidhahdaan malaa'igtu sawtun macruuf yunaadiika min baciid yaa rabb ilaahayow codaanu garanayno codaanu garanayno oo aan nagu cusbayn ayaa ilaahu ku yeedhaya waa halka culimmadu yidhaahdaan qofka haddii camalku uu in badan u socday oo camal badan samada u fuulay codkiisa waa la yaqaana waa la garanaya waayo qofku wuxuu leeyahay mascad mascadu camalihi ila asamaa wa mahbadu risqihi labaad ku leeday baa la ydhaahdaa laba kadin baa qof walbaaba samada ku leeyi qof kasta laba kadin buu ku leeyahy kadin waa kii waa kadinka camalkiisu ka fuulo kadinna waa ka risiqiisu ka soo dego wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun labadaasi goormay xidhmaan maalintaad geeriyootay xidhmayaan marka codkiisii bay maqleen malaa'igtu ilaahayna waa uga maqal badan yahayba halkaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ilaahay uga soo gurmaday fanabadnaahu fi lcaraa'i wa huwa saqiim wa anbatnaa calayhi shajaratan min yaqdiin وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا بهم فمتعناهم إلى حين markaasay rumeeyeen kii ilaahay soo celiyey geed baa ku baxay noloshiisa waa soo noqotay waa wada rumeeyey markii dambe markaa ducada qaaliga ah rasuulkuna wuxuu lahaa sala allahu caleyh wasalam ducaau dinnuun maa dacaa axadu lilaahi ila istajaab ducadaa nebiyullaahi yuunus qof kasta oo ilaahay barya oo karbi iyo culays iyo dhibaata haysato ilahay waa uga farajadaa waxbaba maaha laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin oo ducadani maxay ducooyinka kaga qiimo badatay waxaa ku jirta laba shay oo qaaliya waxaa ku jira saddex arrimood dheh waa iclaan alwaxdaaniya ilaahay baad u gaar yeeshay cibaadada laa ilaaha ilaa anta iyo ilaahay baad xumoo dhan ka ilaalisay subxaanak ilaahay xumo shaqo kuguma leh meel alle meel xumo uu kaaga soo dhowaado ilaahay oo ma lihi subxaanak waad ka nasahan tahay iyo ilaahayow anoo anaa xumuu igu soo degaa garoonku xumuu ku soo dega waa aniga inii kuntu min addaalimiin dulmi oo dhan baan waxaa la ictiraaf bilkhata sayid ulistikfaar waa maxay sayid ulistikfaar waa maxay waxa weeyaan waa qofkao ictiraafa oo qirta dembiga uu leeyahay qirana ilaahay nimcadiisa abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidenbi fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta abuu'u binicmatika calaya ilaah waxaan kuu qirayaa waxallo waxaad nimcay hayso sayidulistikfaar baa laydhaha markaa wuxuu sheekhu leeyahay ducadaa aad ugu alalas daa aad ugu celceli aad ilaahay subxaana gaar ahaan xilliga aad sujuudsan tahay walaasim laasim baabahu albaabkiisa qaracan garaacid ku laasim casaahu wuxuu ilaahay xaqiiqu yahay sayaftaxu inuu furo baabahu laka baabahu albaabkiisa furo laka adiga kuu furo in qaracta waa haddaad garaacdo waa kinaaya ilaahay subxaana wa tacaala towbadda aad u toobad keenayso iyo u noqodka aad u noqayso iyo isu jilcinta aad isu jilcinayso ayaa waxay ka dhigan tahay garaacidaad albaabkiisa garaacayso waa taqaanay haddaad albaabka garaacdo oo sabirto sugto sugto sugto qofkan marka dambe uu kacaya uu kaa furaya akhliq bidisabri an yaxdaa bixaajatihi wa mudminu اlqarci lilabwaabi an yelija qofka sabraa ee aad u sabraa wuu ku guulaystaa to wuxuu doonaayey ka albaabka aad u garaacaana marka dambe waa laga furaa un haddaad ilaahay mar walba ku celceliso ilaahay dembigayga dhaaf oo iga toobad aqbal oo daali weydo ilahay waa ka aqbalaya raggii suhaada ee culimmada ahaana wuxuu odhan jiray man wajada qalbi ninbaa intuu wareegu odhan jiray qalbigaygiiyaa haya muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa qadiyad cilmiya oo diiniya ayuu fahmi waayey siduu u wareegayey ayuu arkay guri bakhdaada oo inta hooyo ilmaheedii ay soo karbaashtay ay dibadda u soo tuurto markaasay albaabkii ka xidhatay ilmi intuu dhankaaya dhankaa eegay dhankaaya dhankaa intuu eegay uu meeluu dhaqaaqo garan waayey ayuu soo noqday albaabkii intuu fadhiistay ayuu kolba garaacaa hooyo kolba waxbuu ku idhaahdaa wuu qalbi jileecinaya kolba wuu nuglaynaya wuu garab salaaxaya hooyo xaggaan qabtaa xaggeen taga wuu dhegaysanaya mar dambe intay fakha siisay furtay ay ku soo bootay aduunbaa waxaa igu kallifay anigaa imise goor baan ku idhi haydiidin imisaan ku lahaa kaasuu ihi bal eega intuu soo kicay raggii ilaahay subxaana wa tacala haddaynu saa isugu miskiininno oon ilaahay ishor dhigno dha ilaahay xaggeenu qabannaa ma cid kalaana abuuratay ma alle kalaanu leenahay annagaa qalad badane ilaahay marka dambe waa kaa furaya subxaana wa tacaala waayo lallaha arxam bicibaadihi min alwaalidati biwaladiha hooyadu saana ilmaha ugu naxariisan ayuu ilahay addoomihiisa ugu naxariistaa markaa wuxuu leeyahay albaabka ilaahay haba ka faaruqin wa aksir badi dikrahu xuska ilaahay badi fi lardi arlada da'ban joogto u badi ilaahay afka ku hay mar walba xus litudkara si lagugu xuso fi samaa'i samada idaa dakartaa markaad ilaahay xuskiisa badiso ilahayna waa ku xusaya fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhu dikrigana alla aad xusaysaa istikfaarta iyo subxaana iyo alxamdulilah iyo allahu akbar iyo qur'aanka eed ilaahay hadal haysaa muxuu faa'iideynayaa inaadna meel ka qiimo badan lagaa xuso magacaaga iyo maxaanku dhahdaa haybtaada iyo waxaa tahay hebel hebel adoo ah ayaa lagaa xusayaa mala'ilacla samaawaadka laga hadalhaynaya marka in qofku dikriga badiyo oo carabkiisu marba ka qoyanaado ayaa la rabaa waxaa ka waaninayaa oo kale qofku inuu isdhigtu yidhaahdo weli waad yar tahay walaa taqul ha odhanin assibaa yaraanta fiihi waxaa ku sugan imtihaalun sugitaan waa lagu sugayaa intaad yar tahayoo hore u dhiman maysad hays odhan wafakir waxaad ku fikirtaa kam sagiirin kam sagiirin qad dafantaa imsa ilmo yara oo cadeega oo mujo ah oo aan meelba gaadhin ayaad aastay ma yaqaano mowdku kanaa weyn iyo kanaa meel gaadhaye cid walba curdinkana waa ku cunaa weyniidana waa ku goostaa labadaba ma kala yaqaano hays odhanin weli waxbaa kuu hadhay waa halkay odhan jireen maan gaadhay xilligii toobadda masaajidkaan geli doonaa baloo eega idinku waxa weeyaan yaa kuu damaano qaaday ma waxaad soo eegtay looxal maxfuudka waa maya markaa haysdhigan buu leeyey walaa taqul isibaa fiihi imtihaalun wafakir kam sagiirin qad dafanta waqul waxaa tidhaa yaa naasixii yaa naasixi ka ii nasteexaynayow bal iska dhaaf inaad ii nasteexaysee anta adiga ayaa awlaa mudan oo habboon binusxika adaa ku habboon nasteexadaada low haddii lificlika ficilkaaga qad nadarta adeegi layd sheekhii isagaa isla hadlaya ilmihiisii uu waaninayey ayuu leeyahay waan kuu hadlaya haddaan kuu hadlaya waxaan odhan lahaa haddaad odhan lahayd wixii aad odhan lahayd baan kuu leeyahy ma haddii aad hadlayd maxaad odhan lahayd aabbo horta aniga nasteexa intaad ii nasteexayso inaad adigu isu nasteexaysaa ka horraysa waa qadiya tarbawiya oo aad u muhiima rasuulkuna sala allahu alay slam ina baray oon insha allah ku arki doonno casharka casharka inoo xiga halkaasina ku urureynaa hal bayd baa ayaan ka booday malaha inkastoon islahaa waad martay wa tacraa waxaad ka qaawanaan wa tacraa waad qaawanaan in labista haddaad xidhato biha iyada adduunyada siyaaban haddaad marya ka dhigato haddii adduunyadu marya kuu noqoto walle waad qaawanaan wa tugsaa waa lagu huwin in malaabisahaa haddii maryaheeda khalacta aad siibto haddaad adduunka iska siibtana maryihii saxda abaad haysaa libaasu taqwaabaad xidhantay haddii adduunya marya kuu noqotana maalinta la fadeexadoobayo way kaa hadhaysaa meel ku gaarhsiin mayso ilahi waxaan ka baryana diintiisa ina fahansiiyo cilmigana naafic allah ka dhigo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalى nabiyihi اlamiin wعalى aalihi وaasxaabihi اlغuri اlmayaamiin wtaabiciina lahum bإxsaan ilى ywm اddiin yaquulu الnaadim abu isxaaq alilbiiri wqul yaa naasixii bal anta أwlى binusxika low lificlika qad nadarta tuqaطicunii calى الtafriidi lowma wbالtafriidi dahraka qad qaطacta wfii siqarii tukhawifuni اlmanaaya wma tadrii bixaalika xayثu shikhta wakunta maca الصibا أhdى sabiila fma laka bacda shaybika qad nakasta wahaa ana lam akhud baxra alkhataaya kama qad khudtahu xataa gariqta walam ashrab xumaya uma dafrin wa anta sharibtahaa xataa sakirta walam ansha bicasrin fiihi nafcun wa anta nasha'ta fiihi waman tafacta walam axlul biwaadin fiihi dulmun wa anta xalalta fiihi waintahagta laqad saaxabta aclaaman kibaara ولم أرك اقتديت بمن صحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست, ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت آه شيخ أبو إسحاق الألبيري وحا أوليه هاي إساقه دمعسن أنه كوها الله أفك ويل كيسن waqul waxaad tidhaahdaa yaa naasixii ay ayuha annaasixu lii kan ila talinayow bal iska daa inaad ila talisee anta adiga ayaa awlaa u mudan binusxika taladaada taladaadii siinayso adaa u mudane aduu ku dhaqan low haddii lificlika ficilkaaga qad nadartaad eegi lahayd dhaqankaaga adigaaba isu nasteexayn lahaa tuqadicunii waxaad igu googoynaysaa cala tafriidi gaabiska aan gaabiyey lowmaa canaan baad igu googoysay ay liajli tafriid gaabiska iyo cibaadadaan ka gaabiyey canaan baad igu jartartay wa bitafriidi gaabis baad aduguna dahraka wakhtigaagiiba qad qadactaad ku goysay wakhtigaagiiba gaabis baad ku dhammaysatay oo adduunyadii ku laasatay wa fii sikarii wa maca sikari anigoo yarna tukhawifunii waxaad igu bajinaysaa almanaayaa geeri wamaa tadrii mana garanaysid bixaalika xaaladdaada xaysu shikhta adigoo odayoobay xaysu shikhta adigoo sheekh noqda odayoobay is eegi mayside anigaad ii dardaar warinaysa wa kunta waxaad ahayd maca sibaa yaraantii ahdaa mid ka hanuuntahu sidaad adugu u dabbaalatay anugu maan dabbaalanin xataa qariqta ilaa ad qarqoontay ilaa ad qarqoontood hafatay waa dabbaalatay walam ashrab maan cabbin xumayaa khamriga ummi dafrin ummi dafri khamrigeeda ummi dafri waa adduunyada addafru huwa natnu qurunka ayaa laydhaha asalkiisa marka ummi dafrin waa qurunka hooyadii khamrigeeda maan cabbin oo adduunyada jacaylkeedu imuu madax marin wa anta adiguna sharibtahaa waad cabtay adduunyada jacaylkeedii baad cabtay xataa sakirta ilaa aad kuba sakhraantay jacaylkii adduunyada walam ansha kumaan barbaarin bicasrin xilli kumaan soo korin xilligaasoo fiihi nafcun manaafacaad leh xilli nafci jiro oo waxtar leh anugu xilligaygu xilli waxtar laba ma ahayn wa anta adiguna nasha'ta waxaad ku barbaartay fiihi xilli wanaagsan oo waxtar leh ayaad ku barbaartayoo wama ntafacta waxna kamaad intifaacin xalle waxaad ka gaadhay ma jirto walam axlul maan degin biwaadin tog maan degin toggaasoo fiihi dulmun dulmi ka jiro meel dulmina anu maan qaayibinoo lamaan qabsaninoo maan degin wa anta adiguna xalalta fiihi min alxalli bay ka timi waa deganaashihii wa anta adiguna xalalta fiihi waa degtay oo wantahagta meelka dhacna waad ku samaysay intoo degtay baad weliba meelka dhac iyo qaladna ku samaysay intihaag waa meelka dhac markaad samayso wuusi raacina wuxuu leey laqad saaxabta waxaad raacday aclaaman dad caana oo kibaaran waaweyn dad caanoo waaweyn oo cilmi iyo aqoon iyo khayr lagu tuhmayo ayaad la soo jirtayoo la soo noolayd walam araka kuma arko iqtadayta inaad ku dayatay biman saxiibta ciddii aad la soo jirteed la saaxiibtay waxba kamaad qaadaninoo kuma dayanin wanaadaaka waxaa kuu baaqay alkitaabu kitaabka allah kuu baaqayoo falam tujibhu maad ajiibine waad ka dhega adeegtay wanabahaka waxaa ku baraarujiyey haddana almashiibu ciradiiyo faman tabahta haddana maad baraarugine waxaagi baad iska sii wadatay wayaqbuxu waxa ku xun bilfataa wiilka dhallinyarada ah ama qofka da'da yar waxa ku liita oo ku khariban ficlu inuu sameeyo attasaabi ficilada caruurta attasaabi min asibyaaniya waa carruurnimada ficilada carruurnimo ilmaha ninka dhallinyarada inuu sameeyo way ku xun tahay wa aqbaxu minhu waxaa ka sii xun shaykhun oday qad tafataa isyareeyey nin weynoo iscarruuraynaya ayaa ka sii liita buu leeyi wa nafsaka dumma mafcuulkii baa la soo horraysiiyey wadumma nafsaka naftaada canaano oo ceebee laa tadmum ha ceebaynin siwaahaa cid kale licaybin ay liajli caybin ceeb ay leedahay ha ku sheegin cid kale naftaada mooye fa hiya iyada ayaa ajdaru u habboon man damamta cidaad ceebayso naftaadaa ugu habboone taada ka fuuriyeel wa anta adigu ayaa axaqu mudan oo u xaq badan bitafniidi in la fannido oo la baabi'iyo minii adiga adiga iga habboon mid baa la baabi'iyo oo waxba kama jiraan laga soo qaado adaa iga habboon walow kunta haddaad tahay allabiiba mid caqli lahna lamaa nadaqta mabaad hadasheen haddaad caqli leedahay afkaba kelmad maad soo mariseen walow bakad hadday ooydo caynaaka labadaada indhood addima dhiig hadday ooyaan soo kala horraysiiyey addimana waa dimaa oo hamsii baa laga jaray lidaruurati shicr gabaygaa keenaya walow bakad hadday oydo addimaa dhiig caynaaka labadaada indhood hadday dhiig ilmeeyaan khawfan cabsi aad ka cabsanayso lidembika ay liajli dembig dunuubtaad gashay haddaad dhiig ka ilmayso lam aqul laka kumaan idhaahdeen qad aaminta aamin baa tahay hataa haddaad dhiig ilmayso ammaan maad dareenteen waman laka yaa kuu haya bilamaani ammaanba walxaal anta adigu aad tahay cabdun addoon baaba tahaye addoonkaasoo umirta waa lagu amray fama tamarta amarkii maad qaadanin walaa atacta manaad addeecin saqulta waxaad ka cuslaatay min addunuubi dunuub baa ku cuslaysay walasta mana tihid takhshaa mid cabsanaya lijahlika aqoondarradaada awgeed adoo dunuubi ku cuslaysay ma baqanaysid ka baqan maysid maxay an takhifa inaad fududaato idaa xilliga wusinta lagu miisaamo wa tushbiqu haddana waxaad u cabsanaysaa lilmusiri ka ku adkaystay cala almacaasi macaasida qaayibay waad u baqanaysaa wa tarxamuhu waanaad u tudhaysaa waad u naxariisanaysaa wa nafsaka naftaadana maa raximta naftaadiina umaad naxariisanin abyaaddii horeynu habeenadii hore soo qaadannay hadalku dhan keliya uu socday hadalku wuxuu ka socday waalidka waxaanuu ku socdaayo waladkiisa abaabakar iminka hadalkii wuu isbedelaya sheekha laftiisii ayaa wuxuu leeyahay wiilkayow haddaad hadli lahayd wixii aad odhan lahayd ayaan kuu odhanaya afkaagaan ku hadlaya afkaaga ma aha macnaheedu xaasha in wiilkii yara uu aabbihii ku leeyahay na idhegayso waxaan ku leeyahay adigana aan kuu sheegoo midmarkuugu tiriye idhegaysa maaha laakiin wuxuu leeyahay haddaad hadli lahayd wixii aad odhan lahayd ma ku idhaahda waana usluub tarbawiya waa usluub dadka lagu tarbiyeeyo oo aad u qaaliya oo rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam aynu ka dhaxalla weeyaan usluubkaasi waa maxay qofka wax tarbiyeynaya inuu qofka uu tarbiyeynayo u tilmaamo qudhiisu inaanu malag ahayn ee ibni aadam yahay laftiisu qalad leeyi laftiisu inuu qalad leeyahay laakiin haddaad adigu iska dhigto dahab la aslay isagana aad ka dhigto digo aan qiimabo lahayn ood adigu isamaanto tira annagu waxaanu ahaan jirnay innaga taasaa dhacda aabbaha ama macallinka ama sheekha waxa laga yaaba dadka inuu ka soo qaado dad waxba ahayn annaga xilligii haddaa ogaan lahaydeen intaa ileg maannaan beedhi jirin waxan maannaan aqoon sidan maannaan ahayn wuxuu iska soo qaadayaa inuu isagu yahay maxay macdantii adduunkaba keligii laga helay kanna maxay waxba la'aan laa sidaa maaha labadiinnuba waxaad tihiin laba addoon oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommo u ah aad maanta wax isdheeraataan cilmi iyo caqli iyo xuun laakiin waxaad ka simantihin maxay addoonnimada qaabkaa waxaa u tarbiyey rasuulku sala allahu caleyh wasalam qoom ka mida saxaabada ansaarta ansaartu waa raggii u hiiliyey ee aan laydinka sheekaynayn ansaar iyo qiimahay leeyihin ansaartii markii ay rasuulka sala allahu caleyh wasalam diintii la garab galeen ay meel fiican gaadhay ee maka la qabsaday ee xunayn lagu guulaystay ee qaniimo badan la helay ayuu rasuulku sala allahu alay slam qaniimadii wuxuu ku taxay madaxdii quraysheed ninba ninkuu ka mudnaa ee uu ka muuqday oo gaalo ah ayuu ku soo dhowaynayaa boqol boqol geela laba laba boqol oo geela afar afar boqol dahab diina dirham nooc walba uu siiyey waa la seega waxaa la yidhi nimankan xoolaha lagu huray lagu horay dhiiggoodii seefeenu ka sii muuqdaa oo nimankan shalayta la dagaalamaynay qolaa waxay yidhahdeen malaha rasuulku qoomkiisubuu helayoo waawiina ilaabeyba xamxan baa bilaabantay saxaabigii ugu weynaa baa u yimi sacad ibnu cubaada wuxuuhi ya rasuul allah qoomkaygii waxbay tirsanayaan oo adiguna anna la mid baana yaa rasuula allah barrita io ururi meel baa la ysugu keenay rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuu u baanay wuxuu tusay halka uu ka soo qaaday iyo bartay taagan yihin wuxuu hi idinkoo baadiya miyaanan idiin imanoo ilaahay gacantaydi ku hanuunin haabay noqoto idinkoo isdilaya oo culdaahood go'aya markaan idiin imi miyaydaan walaaloobinoo maanta ansaarleedu wada odhan haa markuu intoodii intiisii sheegay ayuu idhi idinkuna ii jawaaba oo tiina akhrista oo rasuulka ilaahay iyo ma ilaahay baan u jawaabnaa bay yidhahdeen ilaahay iyo rasuulka ayaa galladoo dhan leh waxaanu idhaa garan mayno iyaga ayaa galladoo dhan leh wuxuu uhi wixii aa odhan lahaydeen baan idiin odhanaya dhegaysta waa qaabkanoo kale wixii aa odhan lahaydeen ee ka maagteen anaa idiin odhanaya waxaa odhan lahaydeen walow qultum la sadaqtum wala sadiqtum haddaa odhan lahaydeenna waana laydinka rumaysan lahaa runna waa odhan lahaydeen waa run maxaa odhan lahaydeen ji'tanaa tariidan fa aaweynaag adoo lagu soo eriyey oo haadgeed waayaya miyaanad noo imanoo aanaan ku dejinnin taa waa odhan kari lahayde oo dhulkaagii lagaa soo eriyey waana runtii adiga oo lagu lagu garabkaaga laga baxay oo cidla miyaanan ciidan iyo gulu aanaan ku noqonin ee garab iyo gaashaan haa runna way idinka tahay markaa sheekhu halku ka soo qaadanaya waa halkaa markaasuu rasuulku ammaanay ansaarta oo yidhi haddii dadku haddaanan soo hijroon lahayn ansaartan ka mid ahaanla hadday dadka kale waadi maraan ansaarina waadi kaa ansaartan qaadila dadka kale waa maradii sare ansaarina waa disaar waa dharkii hoose iyaga xogogaalkayga hoose ah cid walba iyagaa iga xiga markaasuu ku daray allahuma arxam ilansaar wa abnaa ilansaar wa abnaa'i abnaa ilansaar ilaahay oo ansaar u naxariiso iyo awlaaddooda iyo awlaadda awlaaddooda say oohin isku dareen iyo farxad ay ku farxeen markaa sheekhu wuxuu leeyahay wiilkiisii waxaad odhan kartaa inaad adiguna intan aan leeyahay ile kolleyba hoos baad u odhan kartaa waxaad odhan kartaa adigu ku dhahda xoogay baa kugu sii ahay dee aad bay ishagaaji anna waan ishagaajinayaa markaa intii aad odhan lahayd ayaan kuu odhanayaa buu leeyahy hadallada markaa isagaa afkiisa ku leh isagaana issheegaya oo waa tawaaduc nin sheekha oo caalima oo ilaahay cibaado iyo wanaag u dhameeye weeye laakiin haddana wuu ishoos dhigaya dhulku isdhigaya kibir buu iska ilaalinaya wa qul waxaad tidhaa wiilkayow yaa naasixii kan ii nasteexaynayow bal anta adiga ayaa awlaa habboon binusxika nasteexadaada adigaa u habboon adigaa iga xiga oo ugu qalma binusxika nasteexadaada low waa haddii lificlika ficilkaaga qad nadarta adeegilayd tuqadicunii waxaad igu googoynaysaa cala atafriidi gaboodfalka gaboodfalkan gaboodfalay ee meeqaankaygaan ka hooseeya gaabiska lowman canaan baad igu googoysa wa bitafriidi gaabis baad dahraka noloshaadii qad qadacta ku goysay gebigeedii noloshaadii ku dhammaysatay wa fii siqari wa maca siqari anigoo yarna tukhawifunii waxaad igu cabsi gelinaysaa almanaayaa geeri baad maarata ii tilmaamaysa wamaa tadrii war ma haysid bixaalika xaaladaada warkama haysid xaysu shikta aadoo gaboobay markaa wuxuu leeyahay adiguna waxaad ii odhan kartaa wiilkayow haddaad wax isleeday dheh kaagan ii nasteexaynayow malaha waxaa kaaga fiican inaad naftaada ka bilaabo waayo ibni aadamku inuu naftiisa ka bilaabo ayay ku wacantay ilaahay baa caayay waxaad leedahay inaad khilaafto yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun ata'muruuna annaasa biاlbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun